bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu jimco iyo ciid wanaagsan saaxiibadana sharafta badan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad joogtaan gobolka banaadir iyo gobollada kale ee shabeellaha dhexe hiiraan baay iyo shabeellada hoose waa toddoba iyo siddeed iyo labaatanka bisha julaay sannada labada kun iyo toddoba iyo tobanka dabcan qarniga koob iyo labaatanaad sanadkiisa toddoba iyo tobnaad ayaa maanta bishiisii toddobaad waxa ay tahay maalinteedii siddeed iyo labaatanaad iyadoo ay julaay gebageba tahay ku soo dhowaada barnaamijkii heesahii kalgacalka lahaa ee imaqashii
maxaa ku daaray miyaad ku moogtay maya maxaa ku daaray mooy miyaad i moogtay maya ha imada daali daali imaa weeli weeli
allaha subxaana wa tacaala hadduu raalli ka noqdo barnaamijka maqashii madadaali isku dabaridka iyo diyaarinta suugaanta waahinda dhanka farsamada waa fahad yar barnaamijka qabsamadiisa runtii waxaa isna ahaa lo kule saaxiibkay tima cadde wadajirna barnaamijka waxaa u darandaroyi doona allah subxana wa tacala hadduu raalli ka noqdo cabdisalaan calimataan iyo hinda daahir jaamac ase waaya hinday horta barnaamijku waata dee qofkay waxaa horyaala malaha waxaan malanaya laba dhowr baabuur oo dee dee waraaqa ah waraaqa ah marka waraaqanu aad ba fara badan yihiin dabcan dhegeystayaashuna ade si toos ayay meelo kala duwan oo aanay nagala socon jirin nagala socdaan de waat haddee idaacaddu ilaa shan boqol oo kilomitr ku dhowaad si toosa ay radiyogooda uga dhegeysanayaan horta heeska aad inagu daafur lahayd galabta intayna waraqaha ugelin
heesta dhegeystayaasha galabtaan usoo qabanayno waxay tahay heesta magaceeda waxaa la yidhaahdaa cabdisalaan daacadow rako waxay noo qaadi doontaa allah waxay noo qaadi doontaa hilmaan hadal kuma jire fanaanada weyn ee hiban nuura marka dhegeystayaasha waxaan leenahay heestaa nala wadaaga fahad yare ayaan ka sugaynaa
afkaaga malab yoocano iyo subagba lasugu geyso aad sheekh maxamed hudoon hibanuur ah oo fanaantii waa beri ayay ka tirsana dabcadee adiga madax ruuxayay hindaayo aniga lafaanteedu qalbi baan kula ruuxayay cabdisalaan oo aniga weligaa weligay ma maqal magacaad hibo ay igu sheegtay laakiin waa magaceeda rasmiga hooyadeed yaabaheedu bixiyeen magaceeda rasmiga ah oo hooyadeed yaabadii qoyskeeda oola baxeen aad sheekh maxamed hudoon hibanuura waxaa bixiyey janno iyo ramalaasi fanaanka weyne axmed xasan suufi awke ayaa bixiyey de waxaa igu maqaalaa berigi hore gabdhahu markay fanka galaan inay soomaalidu wax qaldan ay ka aaminsanaan jireen markaasaa darteed waalidkaa laga qarin jiray oo waxaa layidhi naanaysaa loo bixin jiray magool oo kale hadda reediyo muqdisho uga soo baxday fanaaniin badan oo gabdhaa ayaa magacyada laga bedelay si ay fanaaniin u noqdaan qaar baa madaxweyneyaal yani caalami ah oo afrika ka tirsan loogu magac daray tusaale ahaan faatimo cali nagruma madaxweynihii gana ee koo iyo dobaatankii kwame nkruma ayaa loogu magac daray marka fanaaniintu magacyo fara badan bay dee leeyihiinoo waa bare bulshada waxbara laakiin hadda cabdisalaano waxaa jira fanaaniin magacyadooda iyagoo toosa usoo galaba fanka oo aan waxba qarinayn
hinda horta waxaa la yidhi hadal horta dayii sugan waa kuwii hore hadal waa hal waxaa la yidhi fanaan abwaan waa kii hore hadalna waa kuwii yidhi miya rag waa raggii hore hadalna waa intuu yidhi kuma dhina waayo asabyadha oo dhankii waraqa ayaan eegeynayo waraqad dhalasho ayaa imka gacanteeda kusoo dhacda waxaa lagu soo hardhay waan idin salaamay dhammaan shaqaalaha raadiyo muqdisho gaar ahaan saaxiibada barnaamijka i maqashay madaalada darandooriye hinda daahir iyo cabdisalan almataan horta waan idinka qaada saaxiibaya aad baan idinka qaada weliba waxay soo raaciyeen ducada waxaanu jeclaa dhanka xaggaa iyo hinda inay ducayso malaa dawada nebi kuwa yihiinba miya ha ismaaciil maxamed cilme ayaa lagu bilaabay iyo mahad shariif cabdi iyo maxamed xasan nuur iyo maxamed axmed xasan iyo mucaad cabdi casiis cumar iyo cabdilaahi xasan macalin iyo aadam nuur xasan iyo ishaari cabdulqaadir maxamed iyo sagaal muuse axmed iyo hidaayo daahir maxamed iyo faa'iiso xasan cabdille iyo amaal cusmaan xasan iyo maryan maxamed ibraahim iyo sahro axmed maxamed iyo nadiifo cusmaan maxamuud sumaya cabdiraxmaan diriye iyo waxaa la yidhi waxaa la yidhi sihaan cabdinaasir maxamed iyo cabdiraxmaan cali axmed iyo xaliimo maxamuud xasan iyo xaawo isaaq maxamed iyo xamdi mire cali iyo ridwaan cabdi cabdille iyo amaal xuseen xasan faadimo saalax cali muno cusmaan cabdi iyo muno cali aadan iyo ugu dambeyn baa la yidhi xabiibo xasan cabdiraxmaan dhammaan wadajir dadkaasoo aanu soo xusna waxa ay dhalasho farxad lay u dirayeen baa la yidhi maxamed nadaar waxaa la yidhi maxamed cusmaan maxamed nadaara iyo hooyo ayaan mahad jaamac oo ay gabdho gu dhalatay baa layidhi xaafadda salaama degmada dharkeeley ee magaalada muqdisho taarikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii julaay toddoba iyo toban intaana waxaa loo bixiyey baa layidhi sacdiye maxamed cusmaan ducaduna waxaa layidhi waa hinda hinda hinda haye sacdiye waxaanigu dagaalta jawaan baan sidaa waxaa la doonayaa inaad jawaan kaga buuxisid jawaan ha weliba dhis sagaal meelood weliba sagaal weliba sagaal meelood baa jawaankaasi ka daroolaa dhiig dalooshaad ii dhiibisay ma isaga waa inaad buuxisa laga doonayo weliba isagu buuxinada qaadaya maya wax daloolo wax lagu shubo lafaha araga een waan u ducaynaynaa gabadha yar ee dhalatay waxaan leenahay ha noqoto tii dalkeeda iyo diinteedaba anfacda weliba ha noqoto ayaan leeyahay gabadh markay korto oy barbaarto oy waxbarato dalka soomaaliya sumcad ku yeelatoweliba saxafiya noqoto sida hinda daahir oo kale ama saxaafadda ha ha gasho ama ciidamada cirka ha noqoto asli calan waloo kale ha noo noqoto hinda adigu maxaad inantaas inay noqoto haddii ilaahay gaarsiiyo maxaad la jeclaanaya mustaqbalkeeda dambe inay noqoto aniga mustaqbalkeeda dambe waxaan jeclaan lahaa inay noqoto gabadh horta magac le oo bulshada soomaaliyeed magac ku leh khaasatan waxaan odhan lahaa aniga inay horta marka hore diinta si fiican u barato marka labaadna waa inay noqoto gabadh dhakhtara weliba dhakhtarka caruurta inay noqoto waayo caruurteena waxay u dhintaan cudurada dilaaga ah lixda cudur ee dilaaga ah marka gabadha ayar waxaan leenahay ha noqoto weliba dhakhtarka caruurta oo cudurada aan sheegay ayay daaweyn doontaa marka caruurta naga dambaysa ee yaryara ee soo korayso oo dhan way ka faa'iidaysan doonaan waa tahay
bal warqada xigta ayaan cabdisalaan inoo soo qabanayaa ducada haddii aan intaa ugaga gudbo warqadani waa warqada dhalasho ah waxaa diraya ayay leeyihiin aabo maxamed xaashi hooyo saafi axmed samatar aabo cabdi axmed cabdi geney hooyo ceebla axmed hooyo faadumo axmed hooyo xaawa axmed abti maxamed xaashi habaryar sacdiyo cabdulaahi dahabo maxamed yuusuf nimco maxamed yuusuf fardowso cali xaashi nasre xasan axmed abdi xasan axmed dhammaantood dadkaasi waxay tahniyad dhalasho ah u dirayaan aabe mukhtaar cabdi axmed iyo hooyo aamina maxamed xaashi oo gabadh ugu dhalatay ayay yidhaahdeen degmada wadajir gaar ahaana xaafadda nasteexo ee gobolka banaadir waxaan leenahay gabadhaa yar soo barbaar noqo tii dalkeeda iyo diinteedaba anfacda haddii aan anigu ducada wax ka tegayna hee cabdisalaan ayaa galabta yidhi jawaan daloola ayaan wadaaye bal cabdisalaan oo ku uruuri
jawankii horta dee lix ducaan ku rudna kowdhe ku aruuri ku aruuri afar walaalayo damaa malaa gabaalada ka baxday
imsaa ka fakaday jawaanka intay nimku ducaynin lix baan de marka horeba ku ridnaa laakiin afar baa maqan haye waa hagaagay raadintuna de waa adige haye dalabka galabta de waa adiga iyo xulka haysa waa hagaagay bal waxaan usoo qabanaynaa dhegaystayaasheenna naga dhegaysanaya radio muqdisho iyo gobolada dalka intii uu waqtigu u saamaxay inay radio muqdisho ka dhageystaan fanaankii weynaa fanaan fanaanun lama yidhaahdee waa saalax qaasin naaji heestuna hee waa baxsanay hargeysay bara caafimaadee marka waa hees aada iyo aada u qaaliya hargeyso keliya kama hadlayso weliba ee muqdisho iyo hargeysa iyo bulshada ku nool intaba way anfacaysaa waa hees wadaniya oo qofkii u baahan inuu luqada soomaaliga wax ka fahmo ama sugaanta uu wax ka barto waa hees uu ka fahmi karo erada culus heeska boqolkiiba shan iyo sideetan waa jacayl laakiin haddana iyadoo jacayl banaadir aanu dhegeysano
midaansiga kalgacalka xaramkii barbartaay bustaanana ku maydhaay bidaansiga kalkacalka xaramkii barbartaay eertii xurriyadaay baraaca fimaadiyoy guri laysku waa bariidadayde samuud dantaydu waa albaxaaliga sidii barsalaan samuud dantaydu waa albaxay sakursiima eebiyo
saalax qaasin naaji ayaa heeskii siinoo qaadayey raadiyo muqdisho ayaynu kala socoteen waayahay dhankii dhalashada ayaanu u beydhinaye hooye xaawo jaamac warsame iyo hooye maryan axmed iyo hooye nuurto nuuro xaaji iyo aamine axmed cali aamine ladan oo ka mid ah saxafiyiinta wasaaradda warfada gaar ahaan sn t v iyo raadiyo muqdisho waa salaamayaa aamine ladan raxmo axmed cali iyo maxamed shukri axmed cali iyo maxamuud axmed cali iyo roqye axmed cali iyo nasro cabdi maxamed iyo wariyayaasha dhammaan raadiyo muqdisho iyo s n t v oo ay ka mid yihiin tima caade iyo fahad cabdi axmed sheegow iyo hinto daahir iyo anigoo cabdisalaan iyo fahad cabdigaas iyo cabdulqaadir muxuudiin iyo fuaad muxuudiin iyo maxamed cabdixakiim bunka iyo cabdinaasir daahir sabriye maxamed abuukar axmed macda saalax shire adan yaxye cali faarax dhammaan ayaanan ka tegin howlwadinada s n t v raadi muqdisho hambaryo bogodin waxa ay u ciyaarayaan cabdifataax axmed cali iyo samsam ibraahim cali oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho jimcihii ay toddobada ahayd julaay laba kun iyo toddoba iyo toban gabadhaasi waxaa loo waxaa loogu magac daray aniso cabdifataax axmed cali aniso soo barbaari baa la yidhi daacadu adigu ducada xaggaaga maahan baa layidhi waa hindada hinda hinda haye ducada dawaka kishkina daafu kala hayaan kishki ducada kii hore ama wax ka daateen ma may wax sabab badan maaha waxa weeyaan horta soo xaqiiji lagu daloola anigu haan daloosho biyo haddaan ku shubo wax qaar may wax dagaalamin wax sabab badan kama daadan lix baa ka qubatay lixdana adaa lagaa doonaya hadday daraadin ducadayda qubatay inaan haystaa ka qiimo dhinac buu ka go-an yahay inaad ilaalisadaa lagaa doonaya hayaha diseemba qadraaca waa hagaage ee saliimo xasan iyo samiiro cabdiweli jaalle xabso cabdikariim maxamed ayaan ibraahim saamiyo cabdikariim sacdiyo cabdikariim sahra ibraahim cali ifraax cabdi maxamed dhammaantood waxay tahniyad dhalasho oo kal iyo laaba u dirayaan aabe cabdifataax cali axmed iyo marwadiisa aniisa cabdi aabe cabdifataax axmed cali cabdifataax axmed cali iyo marwadiisa aniise oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho
waayahay dhammaan waraqo aad bu soo fara badanayaanoo waxaa la yidhi dadka fara badan iminka halkaan la keeno hinda dawadiga arkayo hooyooyinka ay ka mid yihiin hooyo xaawo jaamac iyo hooyo maryan axmed iyo hooyo nuuro xaaji iyo aamine axmed cali oo aaminaladana raxmo iyo maxamed iyo maxamuud iyo ruqyo waa dhammaan reer axmed cali iyo nasir cabdi maxamed iyo asxaab fara badan ayaguna ay ka mid yihiin saliimo iyo samiiro iyo xabso iyo ayaan iyo saamiyo iyo saacid iyo sahro iyo ifraah ayaa cabdifataax axmed cali iyo samsam ibraahim cali oo aniso cabdifataax axmed cali ugu dhalatay magaalada muqdisho ay leeyihiin hambalyahan anaga gaadhsiiyo weliba hees bedel badan laakiin hees kama hayno laakiin heeska kale oo aan ugu bedelino adiga ayaa laga doonaya inaad ciyaarto haye
ah kullay anigii heesa qaranka ayaa laygu yaqaanaaye waxaan soo qabanayaa markana een hees ay lamaana ah oo ay inoo wada qaadayaan allaha u naxariistee axmed mooge liibaan iyo sahro siyaad heestuna waa heestii heesta eryadeeda waxaa iskale aan idhaahdee een abwaan Mhm.
cali maxamed cali kaadhiye maxamed cali kaariye طبعا heestana waa heestan magaceeda mee jaalahayga ayaa la yidhaahdaa hilmaan hadal kuma jiro ee fahadyare ayaan ka sugaynaa balina u ciyaaro heesta een dhalashada weliba gaar ahaan weliba dhalashada een aamino een oo ka tirsan een telefishinka qaranka iyo warbaahinta qaranka ay noo keentay
aalayjirabayo kiyaa jeclaaba lana kala jecel
yahay jacaylkani keeligaa ma jooge isbedela laadkiisii jaarka la yaabe inaan yahay jacaylkani keeligaa ma jooge isbedela laadkiisii jaarka la yaabe haddii uu ku jiro calaf jeeraya haadkaba haddii uu ku jiro calaf jeeraya haadkaba la jalbeebadoonte meel dheer ma jiro jaalaha walaa haddii uu ku jiro calaf jeeraya haadkaba haddii uu ku jiro calaf la jalbeebadoonte meeldheer ma jiro jaalaha walaa
cabdisalaanow saharasiyaad waxay tiri kii aan jeclaaba nala kala jajuubo oo jaranjarada iridiyo aqalkaba ma dhaafee waa erayo aad iyo aad u culus allah indaayo dee waxba ka taray darhawayda ay ku jirtay heeskani waa la oran jiray jaaley jacayl xusuus gaara ayay leedahay laakiin dee waxaa layidhi meesha bugtay fartaa sogaya muddo hadalkana kusii dheeraadee ciraaqi muqdisho ayay nagala socdeen barnaamijkii maqashada ayaanu bartamiis iminka kusii jiraaye waxaa inoo dhiman baa kasii daran hindaay balwaraaqamikaadheysid
waraaqda aan hadda gacanteyda ku jirtaa waa warqad taaniya dhalasho waxaa kala diraya dadka kale ah hooyo xaawo jaamac warsame hooyo maryan axmed hooyo nuuro xaaji aamina axmed cali aamina ladan raxmo axmed cali maxamed shukri axmed cali maxamuud axmed cali ruqiyo axmed cali nasra cabdi maxamed saliimo xasan samiira cabdiweli jaalle xafso cabdikariin maxamed ayaan ibraahim samiyo cabdikariin saacid cabdikariin sahra ibraahim cali ifraax cabdi maxamed dhammaantoodba waxay tahniyad dhalasho ah oo kal iyo laaba u dirayaan cabdifataax axmed cali iyo marwadiisa qaaliga ah samsam ibraahim cali oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadha yar waxaa loo bixiyey aniise cabdifataax axmed cali aniise soo barbaara oo noqotii dalkeeda iyo diinteedaba anfacda ayaan leenahay ducaduna waxaan leeyahay waa dhanka cabdisalaan daacade nimba waa maray bari ku hadaatay marka inkastoo jawaan daloola dhaaminaysid galab
jawanku qaadis ba doonayaa kow dhe laakiin dhanka qaadista waa adiga kurriinkiina waa wax adiga daloola qaadi maaye Maya- horta si maya da horta iyana daga- iyana Wad- ma- wad warqadda shaqada nagu- waa lakaa warqadda aanu soo gabagabeeye in n asxaab fara badan oo ismaaciil maxamed cilmi iyo ay ku jiraan mahad shariif cabdi iyo maxamed xasan nuur iyo maxamed axmed xasan iyo mucaad cabdicasiis cumar iyo cabdilaahi xasan macalin iyo aadan nuur xasan iyo sahro cabdiqaadir maxamed iyo sagaal muuse axmed iyo hidaayo daahir maxamed fayso xasan cabdilaahi iyo amal cusmaan xasan iyo maryan maxamed ibraahin iyo sahro axmed maxamed iyo nadiifo cusmaan maxamuud iyo sumayo cabdiraxmaan diiriye iyo sihaam cabdinaasir maxamed iyo cabdiraxmaan cali axmed iyo xaliima maxamuud xasan iyo xaawo deeq xaawo isaaq maxamed iyo xamdi mire cali iyo ridwaan cabdi cabdilaahi iyo amaal xuseen xasan iyo faatimo sahala cali iyo muna cusmaan cabdi iyo ugu dambeyn muna cali aadan iyo xabiibo xasan cabdiraxmaan khambar iyo bogadin waxay leeyihiin maxamed cusmaan maxamed nadaara iyo hooyo ayaan mahad jaamac oo gabadh ku dhalatay baa layidhi xaafadda salaama degmada dharkenley magaalada muqdisho taariikhdii markay ahayd alla lix iyo tobankii julaay toddoba iyo toban inantana waxaa loo bixiyey saacadiye maxamed cusmaan al maxaa jiwankana warku haysta galabta Ee, bal jawaanka intaan la gaadhin aniguna warqad kale ayaan raacinayaa oo tahniyad aroosa warqadana waxaa diraya dadka kale ah hooyo carabo cali xagay iyo nasteexo cali xagay fardowsa cali xagay hidaayo cali xagay saynab cali xagay sahra cali faray xabiibo cali faray xaawo fool weyne ayay yidhaahdeen xaliimo fool weyne muno sheekh muuse aamina sheekh muuse khadra sheekh muuse caasha sheekh muuse maymuun nuur faatima macalin mukhtaar xaawo cal- xaawo ca- xaawo macalin cali eh, samsam cali eh, samsam macalin cali iyaduna aan idhaahde hilma hadalkuma jiro yarow jamaad miya jamaad yarow cabdulaahi sheekh muuse cabdiraxmaan sheekh muuse cabdiqaadir sheekh muuse yaasmiin sheekh muuse abuukar sheekh muuse iyo weliba asxaabta kale ah ayay idhaahdeen wariye mukhtaar timcadde oo haatanba nagula sugan istuudiyaha radio muqdisho maxamed ismaaciil cali maxamed macalin cali cumar sheekh ismaaciil sheekh maxamuud cali xasan wardheere axmed macalin cali liibaan cabdulaahi malaay axmed maxamed maxamuud liibaan xaashi caraale mukhtaar yuusuf xasan dhammaantood waxay dadkaasi eh, taaniyad aroos oo kal iyo laaba u dirayaan waa maxamed nuur maxamed oo ku magac dheer shariifka iyo marwadiisa qaaliga bay yidhahdeen nadiifo cabdi xasan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada kaaraan ee gobolka banaadir Eh, ducada inta ka hadhayna waxaa dhammaystiri doona eh, cabdisalaan haye
arooska lan allah ka dhigo arooskii dee nimco iyo fooqa iyo khayrba iyo ka dambeeyaane in waa hees- tahay cabdisalaan oo arooskan eh, si gaar ah ayaanu ugu ciyaari doonaa hees ay naga soo codsadeen heestanna waxaa qaadaysa eh, fanaanada weyn ee khadra daahir cige hanala dhegaystaan sida layligoo kale haddii aad laacdan baratay khadra daahirciya
hose ka qaadi jirta hotel juba ayaa xasuusanaya iga daah miya madiga imika waraqahan soomaaliga waa dhankayga warqadani waa tahniyad dhalasho oo waxaa kala diraya dadka kale ah aabbo maxamed xaashi hooyo saafi axmed samatar aabbo cabdi maxamed cabdi geney hooyo ceeblo axmed qadar hooyo faadumo axmed qayre hooyo xaawo axmed qayre dhammaantood waxay tahniyad dhalasho oo kal iyo laaba u dirayaan aabe mukhtaar cabdi axmed iyo hooyo aamina axmed xaashi oo ay gabadh ugu dhalatay bay leeyihin magaalada muqdisho gaar ahaana degmada wadajir annaguna waxaan leenahay noqo tii dalkeeda iyo diinteedaba anfacda halkan iminka waxa ay ku qoran reer cali xagaa iyo reer cali farey iyo reer foolweyne iyo reer sheekh muuse iyo asxaab fara badan oo hawea imkaan kasoo qaban karo hoyo carabo cali xagaa iyo nasaco cali xagaa iyo farduuso cali xagaa iyo hidaayo cali xagaa iyo seynab cali farey iyo sahro cali farey iyo xabiibo cali farey xaawo foolweyne iyo xalibo foolweyne iyo muno sheekh muuse iyo amine sheekh muuse iyo khadro sheekh muuse iyo caasho sheekh muuse iyo maymuun nuur iyo faatima macalin mukhtaar iyo xaawo macalin cali iyo samsam macalin cali iyo cabdilaahi sheekh muuse iyo cabdiraxmaan sheekh muuse iyo cabdulqaadir sheekh muuse iyo yaasiin sheekh muuse iyo abubakar sheekh muuse iyo asxaabta kale ah oo ay ugu horeeyaan mukhtaar timcad oo ka mid ah wariyaasha s n t v iyo raadiyo muqdisho imankan iskudubaraedka barnaamijka iyo maxamed ismaaciil cali iyo maxamed macalin cali iyo cumar sheekh ismaaciil sheekh maxamuud iyo cali xuseen wardheere iyo axmed macalin cali iyo liban cabdilaahi malaay ama liban cabdilaahi kalluun mogta soomaalida qaarna kalluunka kalluun bay u yaqaanaan qaarna malaay marka liban cabdilaahi malaay ama liban cabdilaahi kalluun malaay iyo axmed maxamed maxamuud haa dee waa kalluun iyo malaay qofba si buu yaqaanaa liban xaashi caraale iyo mukhtaar yuusuf xasan dadkaas gudaha dalka iyo dibadda bay kala joogaan waxay hambalyo bogaadin u dirayaan maxamed nuur maxamed shariifka iyo marwadiisa nadiifo cabdi xuseen aqalgalkooda magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaree lakin su'aal baan idinku weydiinayaa hindaay maxamed nuur maxamed shariifku ma waryahayagiiba mise waa magaca dadku wadaagan waa iska shariif waaya marka dad fara badan dadkaasi dhammaan ninkaas bay hambalyo bogaadin u dirayaan waxaa kaloo iyaguna hambalyo tan lamida diraya asxaab fara badan oo halkan ku qoran oo ay ka mid yihiin maxamed xasan iyo maxamuud axmed xasan iyo mucaad cabdi cumar iyo aadam nuur xasan iyo sahre cabdulqaadir maxamed iyo sagaal muuse axmed iyo hidaayo daahir maxamed iyo amal cusmaan xasan iyo maryan maxamed ibraahin iyo nadiifo cusmaan maxamuud iyo sumayo cabdiraxmaan diiriye iyo sihaam cabdinaasir maxamed iyo cabdiraxmaan cali axmed iyo xamdi mire cali iyo ridwaan cabdi cabdulle iyo amaal xuseen xasan iyo faadimo saalax cali iyo munaa cusmaan cabdi maxamed cusmaan maxamed nadaara iyo ayaan mahad jaamaca gabadho dhalashada gabadhooda ayay u dirayaan taniyado gabadhaasina waxaa loo bixiyay baa layidhi sacdiyo maxamed cusmaan
waa tahay sacdiye waxaan leenahay soo barbaar noqotii dalkeeda iyo diinteedaba anfacdaa heesihii maxaad haysaa
heesuhu fari kama qodna weli faanoola maa la dhihi jira horta faanoola ma taqaan faanoole aad iyo aad aniga lagu hayo ha wakhtigii.
bal nooga sheekee kun iyo sagaal boqol iyo Maceelba.
lix iyo sagaashankii hay ayaan raadiyo muqdisho waxaan shaqo u aaday xagga gobolada jubbooyinka ama gobo- gobolada jubbada dhexe jubbada hoose waan sii istaagay faanoolaana tegay waa halka dabka ay isticmaalaan gobolada eh, jubbada hoose iyo jubbada dhexe Mhm.
halkay waxa weeyaan mashruucii macnaha dabka uu kaga t- macnaha halkii dabka laga siin jiray weeyaan Mhm.
oo yacni shiinaha dowladda shiinaha Ah.
ayaa samaysay marka ugu yaraan dhul laba kun oo kilomitran ka yareen ayuu ku fadhiyaa ay- ayaa ayuu dabka siin jiray de mashruuca kolley waa mahmaah caanoo مشروع aan ku ورق- آه، aqliyaysanaa مشروع ورق بريسكا فا... مشروع ورق بريسكا موغامبو مشروع مم.
بحرين كفانولة صح.
مشروع سكرت جبا وحشرنا سغا سنجرين دبك waa tahay Een, dhinaca suugaanta bal ee, markanna waxaan usoo qabanayaa fanaan ay een, soomaalidu intooda faraha badan leh ay jecel yihiin Een, maxaa yeelay waa fanaan ee, masraxiyad leh fanaaniintu een, waxaa laga yaabaa een, een, fanaanka een, boqorka codka een, loo yaqaana maxamed salebaan tubeec Mm.
allah u naxariisto laakiin xasan aadan samatar waa fanaanka aan odhan karno wuu ugu masraxiyad badan yahay ama ugu taageerada badan yahay ugu taageerada badan marka loo eego een, shacabka heestuu inoo qaadi doono haddii aan wax yar een kasii taabto waxaa la yidhaahdaa heesta sida meel guduguda roob yayo dabayl badan darararara, banaan gedlayniyo dhul gelgelin cabdisalaana muusiga tumaysa iga daaya heesta godobtayda la carow ayaa la yidhaahdaa Een, fahad yaraan ka sugaynaa bal horta marka inuu dhegaystayaasheenna u sii daayo heestaas
Ibu dadaanto markuu ganag ka heeryada guudkayga saaray shaygu xidhay shaygu xidhay aygarwa sawaydu gacantay aygarwa sawaydu gacantay usaydee anagu arinkiyo goshada madaaye meelay kugeysaba meelay kugeysaba gurutayda laacdow gurutayda laacdow
باي xasan samatar heeskaysii godobtayda la carow bal inta aynu kaga gudubna gudubadii barnaamijka aynu soo gaarnay heeskee baad kusoo gabagabin lahayd maadaama dooqada waad lahayd intaynan barnaamijka soo gebagabaynin waxaan u mahad celinaynaa farsamo yaqaan fahad yare tima caddo oo isaguna barnaamijka kaalin weyn ka qaatay marka waxaan uga tegi doonaa dhegeystayaasheena sharafta badan hees ay ku luuqeeyaan xasan aadan iyo sahraa axmed jaamac heestuna heese kuma jirtee waa sayloogayaal badan
waa tahay barnaamijkana waxaa wada jir u darandooriyayey oo barnaamijkaasi talantaali ah halka nagu soo jeedinayay hinda daahir jaamac iyo cabdisalaan cali mataan daacad inta jimca soo socda barnaamijkan aan la ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo iyo nabadgelyo
saylugu yaad badan soo baxaa kariishiis seerseela loo degay sannaad geelu babidanay oy sidig ilaalays mirguhu an socod baran oy sidig ilaalays mirguhu an socod baran reeraha sintoodiyo kay masaarle loo dhigay oo igar mid yarisabu maqa lagu salaaxay saameeshi gaawa oo baar qabsoohani isagu waa laba sabar soofeeyey maciido ka sanqariyey doobtii salaadiin aroorsaday ugubkii usanyo surmadheer la deegsaday sabqi bixina rogelay subaxii bariisada sideedan jaleecada saxansaxaad udgoon badan sanka kula raaca sanka kula raaca sanka kula raaca sanka kula raaca
oo isaba daceelkiyo sowadu tahay agtiiso jaanjeeya subag idaadiyo sumalbadiidi lagu shubay oo isaba daceelkiyo sowadu tahay agtiiso loogu dhasho sacbada oo sudiyo haw sare saddex kuna taaqo weli asig yari araa loogu dhasho sacbada oo sudiyo haw sare loogu dhasho sacbada oo sudiyo haw sare weli asad yari araa ooseeda iyo gabar labadaba ka saahiday oo salow dagaaliyo ooseeda iyo gabar labadaba ka saahiday oo salow dagaaliyo
isku seexdeen oo sayinka boti rosaraha guuto saxarkii ku duuliyo logamayro sigada loo saara koora cigalkii loo suray sanajooga iyo kankuleeb la keliga aga ada suuradiisane ada suuradiisane ada suuradiisane